habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawiyo dunida laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa fiidnimo talaadaha bisha sebtembar ee sannadka waa waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrbaan iyo bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed hadi qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mida madaxweynaha maraykanka jo biden oo khudbad ka jeediyey furitaankii golaha guud ee qaramada midoobay horseed ayaan ka ahaan doonnaa dhammaan caqabadaha wakhtigan haddii uu yahay covid isbeddelka cimilada amniga iyo nabadda xurmadda iyo xuquuqda aadamaha laakiin kelidii duul ma noqon doonno wadajir ayaan horseed uga noqon doonaa annaga iyo kuwaan isbahaysiga iyo iskaashiga leenahay ayuu yidhi waxaad sidoo kale idaacaddayada caawa ku maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan weerarada lala beegsado dadka rayidka ah
waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara bini'aadanku tabarna ma leh awoodu ma leh gabadha ayaa iyaduna aad u xanuunsanyo geerideeda waayo dadbaa caruura gabar haysata oo dhallinyaro ah oo wax baratay oo ee ku shaqaysa voluntary oo woman activista ah oo u gargaaraysa dad
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa marka horese warkii caalamka madaxda dunida ayaa maanta ku kulansan magaalada new york ee dalka maraykanka oo ah xarunta qaramada midoobay madaxda oo qaarna goobta ay ku sugan yihiin qaar kalena dhinaca fogan aragga ay ka soo galeen markii u horreysay ayaa khudbada ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay shirka talaadada maanta ayaa yimid xilli uu jiro xanuunka covid xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteresh ayaa furay kulanka kaasoo ay ka qaybgalayaan madax sarsare oo wadamada dunida ah kuwaasoo ah boqol sagaal iyo saddex wadan waa boqol iyo saddex iyo sagaashan wadan tiro ka badan boqol hogaamiya ayaa markii u horreysay kulanka ku soo noqday kadib muddo laba sannadood oo xanuunka covid sagaal iyo toban dartii ay u maqnaayeen hase yeeshee iyadoo weli xanuunku uu dunida kasii jiro ayaa waxaa la sii daayey lixdan khudbadood oo horey loosii duubay guteresh ayaa yidhi god ayaan qarka u saarannahay dhinaca khaldanna waanu soconnaa halkan waxaan u joogaa inaan digniin bixiyo duniduna waa inay hurdada ka toostaa hogaamiyaal uu ku jira madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ka mid ah kuwa khudbadahooda sida tooska ah goobta uga jeediyey warbixin arrintaas ku saabsanna idaacadda qaybaheeda dambe ayaad ku maqli doontaan dhinaca iyo dalka ingiriiskana booliiska ingiriiska ayaa sheegay talaadadii inay dacwad ku soo oogeen saddex qof oo ruusha oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkii neerfaha ee sannadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii lagu qaaday basaas hore oo ruushka ah oo xilligaasi ku sugnaa dalka england dacwad oogayaasha ayaa rumaysan inay jiraan caddaymo ku filan oo lagu soo oogi karo denis sergef oo la magac baxay sergey verofof oo ku saabsan shirqool dil iskuday dil haysashada iyo adeegsiga hub kiimika ah iyo inuu sababay dhaawac aad u daran oo jidhka ah sida laga soo xigtay scotland yard booliiskii basaaskii hore ruushka sergey scripol iyo gabadhiisa yuliya ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar dhinaca kiimikada neerfaha waxyeesho ah bishii march ee sannadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii magaalada salisbury ee dalka ingiriiska mas-uuliyiin ingiriisa oo ayaa suntan ku sheegay inay ahayd mid loo adeegsaday iyadoo amar buuxa laga haysto saraakiil sarsare oo dowladda ruushka ka tirsan moscow ayaa si kulol u beenisay eedeymahaasi loo soo jeediyey qoyska reer scribble ayaa ka badbaday laakiin weerarka waxaa markii dambe u galaaftay nolosha haweeney british ah waxaana xanuun daran uu ku reebay nin iyo sarkaal booliiska ka tirsan dhinacaas iyo dalka canadana ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau oo hogaamiye xisbiga lagu magacaabo liberaalka ayaa xaqiijiyey guushii doorashada ee baarlamaanka laakiin waxa uu ku guul daraystay inuu helo aqlabiyadii uu ka rabay codbixintaasi taasoo diiradda lagu saaray cudurka faafe ee coronavirus dad badan oo reer kanada ayaa arrintaasi u arkay inaan loo baahnayn trudow waxa uu galay doorashadii isniinta isagoo hogaaminaya xukuumad aan halis ugu jirin in la rido laakiin waxa uu rajeynayey in dadka reer kanada ay ku abaalmarin doonaan cod aqlabiyada isagoo musiibada xanuunka covid u maareeyey si ka wanaagsan sida hogaamiyaal kale oo badan fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba haddii warka caalamkan intaas kaga nimaadno madaxweynaha maraykanka jo biden oo ka hadlay furitaanka shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dowladda maraykanku aysan doonaynin dagaal qabow inay ka gasho xasaradaha dunida balse ay doonayso horumarinta dimuqraadiyadda iyo iskaashiga caalamka waxa uu sheegay in maraykanku aana caqabad adduunka kelidiis ka hortegi karin balse uu iskaashi la samayn doono waddamada kale ee caalamka khudbadda waxaa dhegeystay warbixintan koobanna inooga daariyey wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan iyadoo ay ahayd markii ugu horraysay oo uu ka soo muuqdo golaha guud ee qaramada midoobay isagoo madaxweyne ah ayuu jo biden jeediyey khudbad uu kaga hadlayay arrimaha ka taagan dunida isaga oo diiradda saaray kor u qaadidda aragtidiisa dhinacyada badan leh islamarkaasina ku salaysan diblomaasiyadda biden ayaa hadalkiisa ku bilaabay culayska iyo caqabadaha uu dunida ku hayo cudurka safmarka ah ee covid iyo dadka badan ee uu cudurku ku dilay daafaha caalamka wuxuuna yidhi waxa aan kulmaynaa sanadkan xilli aan dhexda uga jirno xanuun mug weyn iyo suurtagalnimo aan caadi ahayn waxa aan in badan ku weynay musiibadan ba'an ee sii wada inay galaafato nolosha dad badan daafaha caalamka taasi oo saamayn ku yeelatay jiritaankeenna waxaan u barooranaynaa in ka badan afar dhibic shan milyan oo qof oo ka kooban ummad kasta meel kasta dhimasho kasta waa qalbijab shakhsiyadeed ayuu yidhi biden ayaa madaxdii shirka golaha guud fadhiisay waxa uu hordhigay weydiin ahayd miyaan iska kaashan doonaa badbaadinta nolosha ka adkaanta covid meel walba iyo in aan qaadanno jiritaanka lagama maarmaanka ah si aan isugu diyaarinno musiibada soo socota maxaa yeelay waxaa jiri doona mid kale mise waxa aan ku guuldarraysan doonnaa inaan ka faa'iidaysanno awooddeenna aannu haysanno iyadoo faracyo cusub oo cudurkan ah oo qallafsan khatarna ah ay soo socdaan madaxweynaha maraykanka ayaa ka hadlay kaalinta maraykanku uu ka qaadanayo ciribtirka cudurka covid isagoo sheegay in ilaayo boqol dal oo dunida ah ay gaareen diyaarado sida malaayiin tallaal oo ka dhan ah covid kaasi oo dowladda maraykanku ay ka iibsatay shirkadaha soo saaray islamarkaana ay ugu deeqday dalalka saboolka ah si loo xakameeyo cudurkan safmarka ah biden ayaa sheegay in dunidu ay ku khasban tahay inay u wada shaqayso si aan horay loo arag si loo xakameeyo covid waxa uuna yidhi ammaankeenna barwaaqadeenna iyo xorriyaddeennu aad bay isugu xiran yihiin waxaa kale oo uu xusay in maraykanku uu dib ugu soo laabanayo miiska fadhiyada caalamiga ah gaar ahaana kan qaramada midoobay biden ayaa soo hadal qaaday in dunidu ay isbedeshay tan iyo weeraradii argagixiso ee maraykanka lagu qaaday sebtembar koob iyo toban labada kun iyo kowdii isaga oo sheegay inuu hortaagan yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay markii ugu horreysay muddo labaatan sano ah oo uusan maraykanku ku jirin dagaal ka socdo meelo ka mid ah caalamka waxaana uu sheegay in awoodda maraykanku ay ka badan tahay cudud ahaan iyo qalab ahaanba sidii ay ahayd labada kun iyo kowdii ayna ka hortagayaan weerarada mustaqbalka biden ayaa soo hadal qaaday kabixistii ciidamada maraykanka ee dalka afghanistan isagoo sheegay in maraykanku uu doonayo inuu u weecdo inuu xoojiyo diblomaasiyadda waxaana uu yidhi si aan danaha dadkeenna u gaarno waa in aan sidoo kale si qoto dheer ula macaamilnaa adduunka intiisa kale waxaan soo afjarnay labaatan sano oo colaad ah oo ka jirtay afghanistan innaga oo afjarayna muddadan dagaalka aan kala joogsiga lahayn waxa aan furaynaa xilli cusub oo diblomaasiyadeed oo aan kala joogsi lahayn oo aan u adeegsanayno awooddeenna gargaarkayaga horumarineed si aan u maalgelinno habab cusub oo kor loogu qaadayo bulshada caalamka ayuu yidhi dhinaca diblomaasiyadda waxa uu soo hadal qaaday laba arrin oo muhiima tan koowaad waa in maraykanka iyo shanta quwadood ee dunidu ay ku howlan yihiin in ay soo nooleeyaan heshiiskii nukliyarka iiraan tan labaadna waa in maraykanku isaga oo muhiimadda koowaad siinaya amniga israa'el ay haddana aaminsan yihiin in xalka bariga dhexe uu ku jiro in la helo laba dowladood oo ay kala yeeshaan israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta biden ayaa soo hadal qaaday dagaalada ka socda meelo ka mid ah caalamka gaar ahaana dagaalka yemen iyo kan etoobiya waxa uu sheegay in dagaaladani ay keeneen gaajo iyo cunnayari baahsan islamarkaasina ay jiraan tacadiyo loo geystay dad aan waxba galabsan iyo kufsi qayb ka ah dagaaladan khudbadda biden ayaa ahayd mid ka duwanayd siyaasaddii madaxweynihii isaga xilka kaga horreeyey ee maraykanka ee donald trump shirkan golaha guud ee qaramada midoobey ee sanadkiiba mar la qabto ayaa fursad u ah golahan ka kooban boqol sagaashan iyo saddex dal oo uu kaga doodo caqabadaha goboleed iyo kuwa caalamiga ah biden ayaa isniintii u duulay magaalada new york si uga qayb galo kulankan tooska ah oo ay ka qaybgalayaan ilaa boqol hogaamiyaasha dunida ah kana dhacaya xarunta qaramada midoobey ee magaaladaasi
aad iyo aad buu mahadsan maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayey iyadoo dunida haddaba laga xusayo maalinta nabadda ayaa magaalada muqdisho waxaa laga daahfuray tartanka maansada soomaaliyeed gaar ahaan adeegsiga suugaanta ee dhinaca nabadda dhallinyarada tartanka ka qaybgalaysa waxaa ka mid a saara cabdi xaaji oo ah gabadh soomaaliyeed oo ku dhalatay dalka kanada wariyaha v o ed ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa ka wareysay tartanka iyo luuqadda soomaaliga walaal waxaan ka imaaday kanada khaasatan magaalada toronto waa meeshaan ku dhashay kusoo koray iskool iyo jaamacadna kusoo dhigtay kanadaad ku dhalatay afka soomaaligana si fiican baad ugu hadashaa sidee kugu suura gashay waxay igu suura gashay waxaa waaye dadaalka aan sameeyey inaan luuqadda barto anigoo kanada joogo waxaa waaye soomaaligana waan ku hadli jiray laakiin markii aan muqdisho imaada waxaan dareemay in xoogaa soomaaligaga uusan fiicnayn uusan nadiif ahayn marka muddo waqti dheera waxaan geliyey in soomaaligayga aan iska saxo muddo intee leeg baad gelisay ood halkan joogto soomaaliga hadda ani waxaan joogaa lix sano laakiin waxaan laba kun toban iyo shantii ugu qayb galay seminaar oo arrimo dhalinyaro looga hadlaayo kabacdi waxaa lahay khudba soo jeediya sidii ani waxaan diyaarsaday khudbad oo af ingiriiskan ku qoray laakiinse dadkii meesha joogaa waxay dhaheen lagu soo jeediyo luuqada af soomaaliga marka xoogaa waan ka cabsooday anina wiil kale la socday waa iska tegayba wiilka kale laakiin aniga waxaan isku dhiirigeliyey inaan maxaa lahay aan kana cabsoonin luuqadeeda waayo waa luuqadeedii inaan barto waa qasab marka inaan soo laabto tookada dambena aan soomaaliya kusoo jeediyo khudbadeyda
ma dhacdo way dhacday dhowr meelaana ugu qudbaya af soomaaliga haddana waxaan inta badan sameeya xataa inaan fasiro af soomaaliga iyo ingiriiska inaan kala fasiro waxaan isku dhiirigeliya haddana in aan maansooyin af soomaaliya aan sameeyo marka midkii hadda aan soo jeedinayn oo kale hoyga maansada caqabadihii kuugu waaweyn ama culaysyada ad la kulanta inaad gabaydood afkii barato qorto ku gabaydaahi maxay ahayd caqabadaha badan horta waxaa waaye dhawaaqa dhawaaqa aad markii la fiiriyo markii la gabyaayo kale xarfaha loo adeegsada gabayada waa ka duwan yihiin hadalka caadiga markaad ku hadlayso af soomaaliga kale marka qaarkoodna waa adag yihiin marka waxaan isku dayay xarfaha igu adag inaan ku laalaabto ku celceliyo si aan xadhuti dhawaaqiisa ama aysan iga qaldamin marka runtii alxamdulilah waqti badanaan geliyay haddana waxaa waaye caqabad iguma aha caqabadihii hore i hortaagnaan waa
inaad gabyaan noqoto maxaa kuu dhalay dabaan inaad af soomaaliga barato qorto laakiin inaad gabyaan noqoto maxaa kuu dhalay
aniga oo yaraa weligay waxaan qori jiray gabeeye yaryara laakiin luuqadda af ingiriiskaan ku qori jiray tartamaha oo dibadda yani iskoolkii meelahaasi waan ka qayb geli jiray kaalinta kowaadaan kasoo bixi jiray laakiin runtii waxaa aniga la yaaba waxay ahayd ma ogeyn meesha igaga soo gashay sugaanta iyo maansada iyo laakiin markaan taariikhaha bartay soomaaliya iyo dhaqanka waxaan arkay in ay qayb weynayba ka tahayba dhaqankeena in abwaaniin waaweyna ay ku jiraan maxaa lahay dadka soomaaliyeed oo waxaan ay tahay wax firaca ayna tahay haybad oo ilaahay ku siiste marka runtii alxamdulilah markaan bartay inay ay tahayba wax anaka naga mid ah inaan isku dhiirigeliyo inaan soomaaligana ku samayn karo runtii waxay ahayd wax aniga aan aada u jeclaystay
maxaad xooga saartaa markay timaado inaad wax uriso gabaydo maxaa sahlaadi kaa guur ani waxaan jeclaha isbedelka inaan sameeyo hadday tahay in arimo lagu taageerayo haweenka inay tahay hadday tahay arrimo dhallinyarada lagu taageerayo hadday tahayna wax bilicda oo wadankeena lagu soo bandhigayo inaan kuligood aan maansada aan ku sameeyo inaan dadka tuso wejiga oo aysa dadkii aysa arkin soomaaliya dadka inta badan waxay arkaan dagaalka iyo burburka laakiin ma arkaan nabadda iyo wixii dhammaan kusoo kordhay horumar ah runtiina haweenkeena iyo dhalinyaradana sidoo kaleet waxay u baahan yihiin garab in marka aan wixii dhibaata oo ay dhankooda inaan kusoo jeediyo dhiirigelin uga dhiga dhalinyarada inay qayb ka noqdaan isbedelka wadanka laga rabo
isku qaabeynta baraha bulshadaad soo qaaday waadna ka gabayda weliba maxaa kaaga muuqda meeshaas baraha bulshada horta waxaa waaye waxyaabaha oo hadirtan hadda saa u arkayso brograamkan hoyga maansada ay keed uga dhin rabto dhammaan wixii gabeeyada oo soomaaliyeed hadday yihiin abwaaniintii hore hadday yihiin abwaaniinta cusub marka baraha bulshada waa wax oo aad loo isticmaalo waa wax dadka badan intay soomaali maxaa lahay soomaaliyeed ay ku cusub tahayna baraha bulshada marka waxaa waaye technologiga si usii kordhaya waa in laga wacyigeliya dhalinyarta qaabka loo isticmaalaya si qaldan in loo isticmaalin in wanaagga lagu badiyo oo wanaag lagu soo bandhigo marka waxaad aragtaa jirayoo taabatay oo si gaara baataad uga hadlaysay isku qaabeynta waxaan arkay arrimo badan laakiin waxaa ugu darnaa gabdhaha ceebta laga faafinayo sawirada laga soo dhigayo dhibaato loogu geysanayo maxaa dhahay waa qofka waa dareemi kartaa qofka ceeb markii laga faafiyo inay meel xun ka taabanayso laakiin qofkii soo dhigaayo ma dareemayo dhibaatada qofka u geysanayo marka inaan waxaa rabnaa kasoo ciribtirno waxaas insha allah
maxaa ku tartamaysa adiga aniga waxaan u tartamaa laba qeyb midna waa haweenka midna waxaa waaye xaquuqul insaanka labadaba insha allah mid inaan kasoo baxo
taasi waxay ahayd saara cabdixaaji oo u waramaysay wariyaha v oda magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle weli waxaad la socotaan v o a washington wararka ka imanaya somalilan ayaa sheegaya in koob iyo labaatan xildhibaan ay mooshin ka keeneen mashruuca caymiska gaadiidka iyadoo fadhigii golaha wakiilada somalilan ee maanta lagu laalay caymiska gaadiidka warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle fadhiga maanta ee golaha wakiilada somalilan oo gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed ayaa waxaa mudanayaasha golaha koob iyo labaatan xildhibaan oo ka mid ay u soo gudbiyeen mooshin la xidhiidha hawsha caymiska ee gaadiidka taasoo hore hay-adda caymisku ay u soo saartay gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan xildhibaan cabdirashiid cabdilaahi ayaa mudanayaasha ka hor akhriyey mooshinka iyo nuxurka uu xambaarsan yahay inuu goluhu ayido go'aankii maxkamadda sare ee sumadiisu ahayd kuna taariikhaystaan sideed tobankii bishii sagaalaad laba kun iyo labo iyo labaatan kaas oo maxkamadda sare ku laashay wareegtadii ka soo baxday hay-adda caalamka qaranka ee sumadeeda ahayd haqaga islaash ga owda islaash eber sagaal lix labaatan koob iyo labaatan kuna taariikhaysteen laba iyo tobankii bishii sagaalaad labaatan koob iyo labaatan lambar laba in hay-adda caalamka qaranku xilkeeda u gudato si waafaqsan dastuurka iyo shareecada islaamka xeerka hay-adda caalamka qaranku ee xeer laba iyo sagaashan islaash labaatan koob iyo labaatan iyo xeerarka kale ee dhaqangalka isla markaana khuseeya hawshooda lambar saddex in hay-adda caymiska qaranku hakiso dhammaan adeegyada caymiska ee shikaduhu bixiyaan iyo takaaliifta ilaa inta marxadaha xeerdejinta ka gudbayo xeerku isla markaana ka dhaqangelayo xeerka shirkadaha caymiska ee golaha hor yaalla mooshinkaasi waxaa oggolaaday oo u codeeyey saddex iyo afartan xildhibaan waxaa diiday shan xildhibaan waxaana ka aamusay laba xildhibaan guddoomiyuhuna muucodayn dhinaca kale xildhibaan maxamed abiib oo ka mida mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa isagu waxa uu uu naqdiyey qararka golaha wakiilada waxaan uga aamusay nidaamkii uu mari lahaa ee sharci muu marin qaraarka golaha waa marka koowaadee guddiga dhaqaalaha ee golaha ayaa awooddan iska lahaa qodobka labaad guddiga dhaqaaluhu sidiisuu sharci u yahay marka uu golaha keenayo mooshin soo jeedinuu keenayo sarjashanuu keenayo uma baahna in mooshin la soo qoro mooshin baa la soo qoray halkanna dee tana guddigii iyo awooddii guddigu lahaydna halkaana waa lalaalay maxaa sharci darra haddaba ugu weyn sharci darrada ugu weyn waxay tahay qaraar maxkamadeed ayaa ka soo baxay go-aanka maanta golahu qaraarka soo saaray waxa weeyaan golahani maalintii hore cabashada ay ugu yimi haddee shacabka uu ka baaqday inuu isla maalintii go'aan ka soo saaro intaan maxkamadda sare aanay ka hadlin ee dastuurigii go'aankaa maxaa la ydhahdaa hay-adda caymisku ay iyadoon waaj iyadoon ansaxayn iyadoon xeerkii caymiska la ansixinin iyadoon aan guddoomiyihii guddiga la ansixinin iyadoon boodhkii hay-addaasi aanu dhammaystirnayna madaxweynuhu daraad magacaabay ayaa uu shaqo bilaabay waxayd inuu goluhu immediately response uu ka bixiyo oo uu maalintii ka jawaabo intaasi kadib waxaannu isku daynay inaannu la xidhiidhno guddoomiyaha hay-adda caymiska somalilan saleebaan bukhaari hase yeeshee noomay suurto gelin kadib markii uu ka jawaabi waayey telefoonkiisa gacanta khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
aad iyo aad gumaantay khadar maxamed cabdulle oo warbixintaasi hargeysa inooga soo diray haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baadhista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o e da haaruun macruuf
khilaafaadyada waaweyn ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka sida kuwa hadda taagan waa kuwa soo noqnoqda inkastoo haddana aysan taagnayn bil kasta iyo sannad kasta waxaase bil kasta iyo sannad kasta aan istaagin waa waxyeellada rayidka ka soo gaadha colaadaha taagan gaar ahaan weerarrada ay al-shabaab ka geysanayso deegaano kala duwan oo waddanka ah maalmo yar gudahood waxaa soomaaliya ay isku diyaarinaysaa inay xusto dhacdooyin murugo leh oo ay ku dhinteen dad aad u badan oo rayid ah afarta bisha soo socota ee oktoobar oo ay maalmo ka harsan yihiin waxay ku beegan tahay sannad guuradii tobnaad ee qaraxii hargaha iyo saamaha oo ay ku dhinteen ku dhowaad boqol qof oo u badnaa arday saf ugu jirta inay deeq waxbarasho ka helaan dalka turkiga maalmo kadibna waxaa loo baroordiiqi doonaa dad ku dhow kun qof oo qaarna ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen qaraxii oktoobar afar iyo tobankeedii labada kun iyo toddobiyo tobanka ka dhacay magaalada muqdisho toddobiyolabaatankii oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay labada kun iyo labaatanka maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday laba sarkaal oo ka tirsan degmada kaxda ee magaalada muqdisho kadib markii ay dil u geysteen waxaa meeshaasi tegay koox dad ah oo dhallinyaro ah oo u gurmatay dadka weerarka ku waxyeeloobay balse waxaysan ogeyn in baabuur qaraxa ay meesha uga tegeen maleeshiyada dilka geysatay yaasiin yuusuf axmed oo soddon jir ah waxa uu xilligaasi ahaa arday dhammaystay waxbarashadiisa balse sugaya qalinjabinta waxa uu yaqaanay mid ka mida dhallinyarada ku dhimatay weerarka kaxda waxaana uu ka mid ahaa gurmadkii ugu horreeyey ee gaaray goobta nasiib darro markii dambe isaga ayaa ka mid noqday dadkii gurmadka loo fidiyey sida ay wax u dhaceen ha inooga warramo toddobiyolabaatankii oktoobar labada kun iyo labaatanka annagoo xilli barqo afar saac meelahaas ku aadan si caadiya isaga joogna xaafadihii oo ciyaalka xaafadda iskala sheekaysanayna waxaa la ii sheegay shil inuu ka dhacay isla degmada dhexdeeda gabadhaan qaraabanahay iyo yar kale oo gudoomiye waaxyada la dilay marka adiga gabadhaas qaraabada ah jufo hoosaan ahayn waan baxay aaday dadkii uun macnaha gurmad ahaan meesha ku tegay oo inay meydkaas soo qaadaan u tegay baan ahaa wax war ahoo meesha sababta loo dilay iyo qaabka loo dilay iyo kaleeto caalalamaana ka haynin socodkaan baabuur badan kooxaan meesha ku tagnay dhalinyaraan asxaabnahayna way ila socotay istaagii aan meesha istaagno oo meydkii iyo qaadistiisii iyo waxaasaanu ku mashquulsannahay baabuurtii meesha timid iyo wax sii joogay iyo waxbana aanan anagu noo kala cadayso aysan noo kala calaamadsaneyn baa qarax baa meesha ka dhacay gaari malaha qoladii waxadisha ay meesha kaga tagtay dhaawacaaga halista xasuusi dadka uga sheekeen sida wax kuu soo gaadhay ni aniga waan taagnaa waan sii jeeday dhinaca gaarigu iga jira moogiga dhinaca kaleetaan usii jeeday hal mar gow baa yeedhay shanqar baan maqlay markaa shanqadii aan maqlay maana awood u helin inaan aan manaha eego meesha shanqadha ka dhacday daqiiqdo kadib ana dhulka allaan is arkay lug baa go-day lugta biixda ah meelahaas bawdada dhexdeeda ka go-day caloosha iyadana waxa waaye jug weyn baa soo gaadhay oo qaliin baa lagu sameeyey iyada laftirkeeda lugta kale ee midigtaa laftirkeeda meesha itana ka gooday bay lafumaysan jabin laakiin dhaawac weyn baa iyadana gaaray marka adigu markay wax dhaceen aniga dareenkii uu iga tegay iyo miyirkii waxaas dhan laba beri saddex beri markii laga joogaan soo baraarugay anaa lugna go-an tahay jirkuna intiisa badan kaleeta uu dhaawac qabo uu jeexjeexan yahay digfeeraan aallo markaasaad soo miyirsatay dareenkaagu suu noqday markaas dabcan nin dhibaato weyn la kulmatay laakiin weli nool nin yar walaalkay oo iga yar baan yaay kor taagnaa marka u horreysa soo baraarugay dabcanna mar dhexda inta la isii waday dhexda la isii waday baan marna dareenku igu imanaya mar waan iga tegay marka markii ugu horreysay waan soo baraarugay yar walaalkay oo kor taagan baan soo kacay oo iga yar waan weydiiyey su-aal baan weydiiyey waxaan ku idni oo lugtaasi ma maqan tahay marka wuxuu u yidhi waa dhaawac macnaha isagoo dareenkayga ilaalinayo inaan xaalad kaleta sii galiya waxaas ka caabsi qabo wuxuu yidhi dhaawac baad qabtaa aniga laftayda dawa igu jirta maanan wax weyn oo saasa dareemaynin mar dambaan marka gacanta yaan la baxay oon raaraadiyey marka markaan arkay inay lugtu go-an tahay waxaan xisaab ahaan uun isku dardarsaday wixii meesha ka dhacay iyo nin saaxiibkay ahaa oo ila taagnaay oo naftu dhaaftay waxaan inay wax iska caadi a tahay oo qadarta macnaha rumeeyo ilaahay markaa nafta iga qaadi karay meelo ka xun oo ka dhib badan macnaha ay halis iga gaari kartay labaduba ay guyi kareen iyo gabcaha iyo indhaha iyo meel ka daran ay maxaa lohan jira waxyaala soo gaari kartay waxaas markaas sagoo kugu daataan oo arkay wax weyn maanan u qaadan markaan arkay inay lugta kooday dareen kaleeto oo weyn oo hadda culays ana maanan maana dareemin uun markaan arkay inaan intayda kala fayoobahay oo lugtaas bes aan wax ka qabo toddobiyo labaatankii sebteembar labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa weerar maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen baabuur marayay nawaaxiga viya roma ee magaalada muqdisho rasaastaasi waxaa lagu dilay axmed jaamac xirsi oo ay dhashay marwe batuulo axmed gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliya iyo canab cabdulaahi xaashi oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gaballe waxay maalintaasi ka codsatay wiilkeeda inuu la shaqeeyo maadaama ay isku diyaarinayeen ka qaybgalka munaasabad ka dhacaysay safaaradda shiinaha ee magaalada muqdisho kuna saabsanayd sanad guurada xuska aasaaska jamhuuriyadda shiinaha waatan batuulo sheekh axmed oo ka warramaysa sida ay wax u dhaceen xafladda ay qabeen jinaha oo ka dhacaysay safaaradda jina ay ku leedahay muqdisho ayaan ka casuulnayn marka waxaan go-aansanay inaan geyno gifti yar iyo maxaan ku idhaahdaa traditional foodka ay gabdhaha soomaaliyeed sameeyaan ee soomaalidu leedahay marka waxaan u baahanay almonium inaan maaragta cuntadii ku shubno oo ku daboolno waxaan marka isku daray gabadha xogayaha guud ururka ka ah canab iyo waxaan isku daray wiilkayga waxaan ku yidhi israaca oo baabuurkiina ka haysto xamarweyne taga oo kasoo gada dabadeedna meesha raashinku yaallo kaga soo moorgareeya soo qaada halkaana ka baxaynaayo waa intaa saa is leeyahay anoo markaa aan wada fadhino gabdho oo ku jirna maaragtay meeting baa taleefon iisoo dhaca taleefonkaan qabtay taleefonka waxa waaye nin aan aqaano oo gudoomiye ku-xigeenka ah degmada xamarweyne wuxuu igu yidhi mabatuula haa batuula inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun canab oyihii guud way dhimatay wiilkaagana waa ku dhintay marka waxay iga maqan yihiin shan iyo toban daqiiqo wax ka badan igama maqna inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waan anfariiday waan anfariiday dadkii marka ila joogay oo dhan way yaaco gabdhihii way yaaco anugu waa ka ogaa meeshaan fadhiyay kursiga alla iigu sheegaa iska fadhiyey inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun xanuunkaa ma tilmaami karo mana qiyaasi karo weliba rajada maaragta nin dhalinyaro ah oo waxbartay oo aroosay oo saakay isagoo oo gurigiisa jooga aan iri hooyo mahaysta iri wadaysee kaalay uwad howlaan leenahay nala shaqe oo baari iyo ah oo liga fudud oo mar kasta jecel inuu iga farxiyo waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara bini aadamku tabarna ma leh awoodu ma leh gabadha ayaa iyaduna aada u xanuun badnay geerideeda waayo toddoba caruura gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ee ku shaqaysa voluntary oo woman activista ah oo u gargaaraysa dadka ku dhiban dhulkan oo aada iyo ay haweenkii carruurta ugu badan yihiin waxaasoo dhan anabna maxay iyaduna galabsatay cid wax galabsatay ma jirto mid ka mid a qarxyadii ugu horreeyey uguna cuslaa ee galaaftay nolosha dadka rayidka ah iyo mustaqbalka dad badan iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxa uu dhacay saddexdii bishii disembar labada kun iyo sagaalka qaraxii shaama waxaa ku dhimatay ku dhowaad soddon qof oo isugu jirta arday ka qalin jabinaysa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir macallimiin iyo afar wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii ku-meel gaarka ahayd oo qaarkoodna ay macallimiin ka ahaayeen iskuulladii lagu soo barbaariyey carruurta soomaalida kasako in ardaydiisii iyo saaxiibadiisu ku waayay qaraxaasi doctor maxamed maxamuud bide waxa uu si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi muddo dheer iyo soo kabasho kadib doctor maxamed maxamuud bide waxa uu dib ugu laabtay shaqadiisii waxaana uu hor istaagay ardaydii iyaguna qaraxaasi ku waayey eheladooda asxaabtooda iyo macallimiintoodii waxa weeye xubnuha o dhan baa iga burburay sujaal baan waxaan jiifay muddo sanad iyo laba bilood ah waxaan maray dhowr iyo toban qalin baa maray oo laygu sameeyey alxamdulilah arrintii waan kasoo qabsaday waan fiicanahay hadda waan shaqeeyaa caadi baan u shaqeeyaa jaamacaddii baan kusoo laabtay macallin baan ka ahay hadda waxaa la ii doortay mudiirka jaamacaddaa la ii doortay jaamacaddii baan joogaa ka shaqeeyaa aad baan u fiicanahay sidee baad uga soo kabateen masiigadaas runtii jaamacad ahaan markii oo dhibkaastu nagu dhacay dadkii jaamacadda waday oo mas-uuliyiinta u ah lafdhawr ku ahaa ayaa wax dhintay wax dhaawac noqdo runtii cabsi badan baa jirtay laakiin mas-uuliyiintii kaleetoo joogta markaasi oo ka badbaaday dhibkaasiga ayaa u istaagay dhexda u xirtay kasoo shaqeeyey jaamacaddiina aad usoo nooleeyey oo runtii dhibkii jiri way kasoo kabatay runtii arrintaasi waxay nagu eed culeys fara badan waxay laba geeri bay nagu noqon lahayd haddii jaamacaddii albaabadu xirmaan oo dhibka uu soo gaaro laakiin alxamdulilah ilaahay iraadadiis bay ku ahaatay inay jaamacaddii sii furnaato oo ay shaqayso oo laga soo kabto wixiina ay sameeyaan haddana waxaa kasoo baxa dad badan oo aqoon-yahano soomaaliyeed ayaa kasoo baxay oo qaybo kala duwan leh oo dalkana u shaqeeya qaarna dibadaha aadeen oo qaar waxbarasho jiro iyo qaar waxbarashada kasoo laabtay jaamacadda da macallimiinka ah iyo qaar badan adduunka u shaqa tagay inta waa iskugu jiraan markay masiibadan dhacday kadib ood soo bogsatay cisbitaal kasoo baxday fasalkii aad kusoo laabatay ardaydii maaragtay meesha ka badbaaday aada la hadashay wax u dhigtay maxaad wejiyadooda ka dareentay maxaad dareenood adigu shaksiyan dareentay markii ardaydii aad hor timid adigoo maaragtay soo bogsaday iyagoo dhibaatadii maaragtay isku dayay inay iloobaan bal taas iga sheekeen ardadii markii ani aan soo laabtay markii horeeto inaan soo laabto musiibadii kudhexdoo kaleeto naxdin badan bay ka qaadeen laakiin de farxad bay u ahayd in aan igu soo laabtay u imaado ee hawshii aan qaban jiro oo qabto oo wixii aan suubiyo way soo dhaweeyeen wayna ii duceeyeen ayagoo laha mataqailaa baa kaasoo badbaadiyey dambidhaaf allah kaagale dhib kusoo gaaray runtii iyagu qof kasto mataqaanaa murugu dareemay laakiin alxamdulilah waxa waa un qadar rabbi timid ayaa loo arkayay bil kadib markii uu ku dhaawacmay qaraxii degmada kaxda yaasiin yuusuf axmed waxa uu u dabaaldegay qalinjabintiisa isagoo ku sugan sariirtiisii cisbitaalka ee uu ku soo kabanayey waxay astaan u ahayd inuusan rajo dhigin farxaddaasna waxaa la wadaagay ardaydii iyo saaxiibadii ay isku fasalka ahaayeen oo kula dabaaldegay sariirtiisa cisbitaalka qalinjabinta macnaha dee ardayda facebookan kala socda inay maanta ay dhacayso oo kaleeta laakiinun inaan ka qayb gelayo iima qorshaysnayn laimana soo sheegin galaaskayga maysan iisoo sheegin xilli qiyaastii lix sac meelahaas ku aadan baa si kedisa albaabkaa la furay xilli aan malayn toddoba sac meelahaas inay ku aadan tahay dadkii aan isku galaaska ahayn oo dharkoodii qalinjabinta xiran baa iisoo galeen dabeetana way la qaybsadeen dareenkii iyo maxaa la odhan jiray waxay ii muujiyeen garab istaag halkaasaan cisbitaalka ayaan sidaas darteed ugu dhex qalinjabiyey maxay kaaga dhigneed arrintaas wallahi ni arrintaasi saameyn badan bay igu reebtay macnaha dadka saaxiibada ahoo waxbarashada ku saaxiibay qiimaha ay leeyihiin galaaskaygii meesha uu ii jooga heer ahaan markii horeteen caafimaadka qabi aan isku galaas ahayn oo muddo dheer aan iskusoo isla soo maxaa loon jiray galaas isla soo fadhinay wax macnoo badan iyo culays badan iyo farxad badan iyo qiimo badan maysan ii lahayn galaaskaygu mayna qiimo badan iigu fadhin laakiin markii anoo xaaladaas ku jira iyagii iyo maamulkoodii iyo wixii dhan intay meesha iigu yimaadeen ay dareenkaas la qaybsadeen macnaha ay leedahay saaxiibtinimadka iyo galaas wada fadhigu aad bay macnaha maana mar inta maalintaas ka horeysa maana dareensanayn laakiin hadda cilmi badan oo oo macnaha ii siyaaday weeye in saaxiibtinimadka heerkaas la eg aan galaaska ku dhex leeyahayna markii hore tasaas ma dareensanayn qiimaha ay maxaa loo jira waxbarashadii iyo maxaa loo jira saaxiibtinimadku leedahay waa dareemi kartaa adigu macnaha heerka ay la eg tahay imisaad ku jirtay cisbitaalkii goormaad ka soo baxday cisbitaalka bil iyo toban beri baan ku jiray bil iyo toban beri markii la gaaray baan cisbitaalka yaa laga soo saaray anoo xaaladaydu dee soo kabatay oo qof caadi oo nabaradii iyo wixii intoodii badneed ay wada bogsadeen wixii kalena xaalad iska caadi uun oo caafimaad ahaan boqolkiiba sagaashan iyo shan soo soo roonaaday baan yaan ka soo baxay dhaawacaygu marka wuxuu qaatay bil iyo toban beri meelahaas niyad ahaan say marka kuu saamey uu dhaawacu kuu saameeyey markii aan caafimaadka qabay nin wax taban ayaan ahayoo xaaladaha adduunka iyo duruufihii iyo dee aan islahaa waxba kuuma dhamaystirno waxba ka kala dhiban oo ma dareensanayn nimcada aan haysto hadda oo aan hadda dhaawacaasi soo gaadho laxaadkayga aan qayb waayeyna uma aragsanay inaan u dhutiyey shaqooyinkii hore aan caadiga u qaban jirayna waan waan qabsadaa waxaaba yaraatay hadda niyad ahaan aan isleehay waxba kaa hallaabay oo ciddi caaradeed baa yy waxyeela kaa soo gaadhay hadda ma aaminsan aslan garbistaag fiican baa la ii muujiyey oo asxaabtaydii iyo ehelka iyo qaraabada iyo dhiirgelin iyo dadku macnaha dadka kaleetaan ka dareemayaa ina ani waxay soo gaadheen moogiya an niyad ahaan iyo qalbi ahaan ma dareemaya inay waxay soo gaadheen aslan batuulo axmed gaballe waxay leedahay beegsiga dadka rayidka ah meelna kuma bannaana xilliyada colaadda waxayna ka soo horjeedaa sharciyada islaamka kuwa caalamiga ah iyo xataa dhaqanka soomaalida ee xilliyada colaaduhu dhacaan oo mar walba adkayn jiray muhiimadda ah in la ilaaliyo dadka birmigeydada ah sharciyada caalamiga kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa islaamkuba maxay ka qabaan bartilmaameedsiga dadka rayidka ah diinta islaamku waxay ka qabtaa qofku in muslimnimadiisaba ay ku xiran tahay in afkiisa iyo adabkiisa laga magan galo inuu ummadda nabadgeliyo oo dadka ilaahay abuurtay uusan ku xadgudbi karin marka qofka qof aan waxba ka gelin isagu maaga ee dila wuxuu wajahayaa caqaabta ilaahay buu wajahayaa tan adduunkana wuu wajahayaayo haddee dhiigga uu daadiyey waxaa laga qaadayaa laftiisaa loo laftiisaa loo deldelayaa adduunka marka aan eegno waa wax maaragta mamnuuc ah waxadgudubka nafta bini aadamka iyo dhibaateynteeda waa wax aada mamnuuc u ah laakiin haddee sharciga waa jiraaye yaa ku dhaqma yaa fuliya ciddi awood u leh oo fulin karta oo ku dhaqmi karta ayaa ku dhaqanta annaga dadkeenna iyo dalkeenna way burbureen burburkiina balaayadan iyo mashaakildan ayaa ka abuurmay intii xumayd ayaad moodaysaa inay ka faa'iidaysatay dalkan oo ay soo gashay ummadan meesha ku noolna waa ummad dhowr iyo maaragtay labaatan sano dagaal ku jirta oo soddon sano haddan iyo kow ay gaarayso ilmaha dhashay dagaalkaas markuu bilowday wuxuu arkaya xabad la ridaayo wuxuu arkayay wax la duminaayo wuxuu arkayay dhiig la daadinaayo wuxuu haysta oo maskaxdiisa ku jirta oo aqoon iyo maaragta bartay karti iyo waayo aragnimo iyo maxaan ku idhaahdaa cabsi kale oo sharci bini aadamka uu ku dhaqmo ah oo maskaxdiisa ku jirtaa ma jirto marka role model waxa uu ah inuu wax dilo way sahlan tahay marka sida ilmaha hooyada looga duursado oo dabadeedna uu ugu gacan galo dadka maaragtay ummadda dhibaateeya ama bini aadamka dhibaateeya hay-adda acled oo diiwaan gelisa weerarada iyo khasaaraha ka dhasha gobollo kala duwan oo dunida ah waxay galka baarista u sheegtay goor hore in weerarada al-shabaab ay ku dhinteen ugu yaraan afar kun oo qof muddo toban sano ah oo u dhaxaysay labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii dhimashadaasi oo ka dhalatay toogasho qaraxyo iyo weeraro kale waxayna sheegtay in tirada dhimashadu ay intaasi ka badnaan karto hay-adaha xuquuqda aadanaha waxay iyaguna sheegeen inaan shaki ku jirin in al-shabaab ay mas-uul ka tahay inta badan dhimashada dadka rayidka ah waxay intaasi ku dareen in dhimashada badankeedu ay ka imanayso weerarada aan kala sooca lahayn iyo adeegsiga hubka aan wax kala soocayn su-aashuse waxay tahay intee in la-eg ayay mas-uuliyiinta u dhaaratay hogaaminta dalka ay og yihiin in rayidku ay yihiin dhibanayaasha ugu badan ee colaadaha wakhti intee la-eg ayay ku bixiyaan xalinta colaadaha joojinta weerarada iyo ka hortegista al-shabaab sidee ayaase khilaafaadyada siyaasadeed ay wax uga tareen inuu joogsado dhiigga rayidka ee qubanaya barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doonno waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyahay haruun macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista ad kala socotaanna waa v o a washington haatanna nairobi waalidiinta iyo macalimiinta dalka kenya ayaa ka walaacsan manhajka cusub ee waxbarashada ee ay dhowaan soo saartay wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi waalidiinta soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka walaacsan maadooyinka manhajka waa manaahijta qaarkood khadar maxamed waa khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi manhajka cusub ee waxbarashada ee dowladda kenya ee loo soo gaabiyo c b c ayaa wajahaya caqabado waaweyn oo kaga imaanaya dhanka waalidiinta kenyaanka ah kuwaasoo sheegaya in manhajkan cusub uu shaqo badan iyo culays dhaqaale geliyey waalidiinta inkastoo la ammaanayo tayada waxbarashada ee manhajkan cusub haddana qaar ka mid ah waalidiinta kenyaanka ah ayaa bilaabay in maxkamadaha waddankan ay u gudbiyaan cabasho ka dhan ah manhajka cusub ee c b c waalidiinta walaaca ka muujinaya manhajkan cusub waxaa ka mid ah kuwa soomaalida ee kenya oo sheegaya inay jiraan maadooyin ay ku sheegeen inaysan u wanaagsanayn dhanka tarbiyada carruurta oo lagu soo kordhiyey manhajka cabdulaahi ibraahim nuur waxa uu ka mid yahay waalidiinta soomaalida ee walaaca ka qaba manhajkan cusub ee waxbarashada ee dowladda kenya manhajkan dambe ee la keenay aad buuna adag yahay dhan marka laga fiiriyo dhanka kalena faa'iido badanna uu leeyahay dhanka xagga dhaqaale ahaan annaga nahay waalidiinta ku nool magaalada misli nairobi khaasatan waxa weeye dhaqaaluhu iska yaryahay beryahan corona awgiis iyo waxyaabahaas marka qarash badan buu aad u leeyahay sida ilmihii waxaa loo dirayaa waagii hore waxaa jirtay in ilmihii ay wax ka baran jireen buugaagtii iyo wixii iska raqiis iska ahaayeen haddeertaan waxyaabo ku soo kordhay oo manhajkan uu keena waxaa ka mid ah practicols fara badan baa la keenay oo ilmihii inay wixii gacmahooda ay ku suubsadaan oo saas marka maanta o dhan waxumaa loo soo dirbirayaa xataa waxay u soo dirayaan marmar bariiska iyo digirti iyo wixii baa loo soo diraya sidii practical ee orkan marmar xataa dunta iyo xataa cirbaddooda u soo diraan waxyaabahaas aad noogu soo kordhay oo kala go' lahayn ama dhanka kalena xagga tacliintana aad bay u fiican yihiin manhajkan dambe aad u fiican marka culayska waalidiintu ay dareemayaan iyo cabashadan wuxuu ku salaysan yahay dhanka dhaqaalaha dhaqaalaha iyo xataa dhanka diinta xoogaha waxaa naga soo gaartay xataa music in lagu daray oo waxaa jirto wax activity room la dhaho oo music inta la dhigo oo gitarkii wixii waxaasaa kolley lasoo wadaan u malaynayaa taasna xoogaa aad baa inoo dhibtay xataa haddaan waalidiinna inaan isa kaashanno oo loo bedelo xataa muusikadan nashiid islaamiya wax naloo geliya hadday dowladdan ka codsan lahayn insha allahu tacaala cusaama rashiid cabdille oo ka mid a bahda waxbarashada ee xaafadda islii ee magaalada nairobi oo sharaxaya faa'iidooyinka uu manhajka cusub ee c b c uu u leeyahay ardayda waddanka kenya ayaa waxa uu sidoo kale isbarbardhig uu ku samaynayaa waxa uu manhajkan uu uga duwan yahay midkii hore ee kenya sin waa u fiican yahay wax kastoo faa'iido lah khasaarana waa leeyihiin faa'iidada khasaarada labadaba u kala qaybsan yihiin manhajkii hore muxuu uga duwan yahay midkan cusub manhajka hore kan waxa uu duwan yahay qaabka oo loo bara iyo maadiyaasha la barto mar hore waxaa la baran jiray lix maada hadda waxaa la bartaa kow iyo toban maada waa la kala saaray kow iyo toban maada bractical ay u badan yihiin allaa ilaa hataa xisaabta hata waxay noqotay bractical englishka bractical ay noqotay haddana digital ay noqdeen waxaa jira activity waxa la dhaha muusiga ayaa jira oo haddana kusoo cusboonaaday oo moogay dadka muslimiinta si ay u qaadan doonaan muusig waqtiga hore waa jiri jirta 1988 systemka kan hataan oo dhammaanahaya kii ka horreeyey waxaa jiray muusig agargalta atancraft ayaa la baran jiray wix ayaka oo laga soo tagay hadda lasoo celi marka sida run ahaantii iskuullaha hadda islii waxaa dhib nagu noqotay ilmaha sida loo bari lahay muusikada maxaa yeele kabina ayaa la qaraacayaa wax badan oo la sameeya ayaa jirta meelaha uu isbeddelka ku keeni doono manhajkan cusub ee waxbarashada ee kenya waxaa ka mid ah dhanka sannadaha uu ardaygu joogi doono ama uu wax ka baranayo dugsiyada dhexe iyo hoose oo la soo gaabiyey kaasoo laga dhigay lix sano halka sidoo kale la badiyey sannadihii dugsiga sare oo laga dhigay lix sano axmed maxamed mooge oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee kenya gaar ahaana dhanka waxbarashada ayaa sheegaya in habkan cusub ee c b c ee waxbarashada ay dowladda kenya ka soo minguurisay waddamo kale oo adduunka ka tirsan kuwaasoo qaarkoodna ku guulaystay halka qaar kalena ay ku fashilmeen
runtii hadda dowladda kenya dowladaha ay ku dayanayso ay ka soo xigatay barnaamijkan waxaa ka mid ah dowladda china iyo singabur labada dowladood waxay barnaamijkan qaateen muddo labaatan iyo labaatan iyo afar sano ka hor ah labadaba waa ku guulaysteen waa ku aflaxeen wadamo ku fiilgariyey oo arrinkan barnaamijkan ku dhacayna waa jiraa sida dowladda bakistan oo ka socon waayey barnaamijkan markii su-aasha aad weydiisaan u soo noqdo kii hore iyo kan yaa u fiican wax walbo waxay ku xidhan tahay qofka dhankii laga tusiyaa dowladdu ma samaynin wax wacyigelin ah oo wacyigelintu dee tababar macallimiin iyo waxyaala yarar oo samaysay waa jiraan inkasta oonan waddanka dhan ku samaynin waalidiintu kama warqabaan waxa c b c ay tahay xaqiiqatan boqolkiiba sagaashan waalidiinta kama dhadhacsana waxa c b c ay tahay ma fahansana ahmiyaddeedii iyo faa'iidadii ay u leedahay bulshada isbedelada kusoo siyaada ma fahansano waalidka hadda hadlay waxaad maqlaysay inuu xagga hiqaafada iyo dhaqanka ka hadlay oo iyadan ay tahay arrin caqabadeeda wadato ka waxbarasho ahaan bahda xaafadda islii runtii waalidiintu waa waalidiinta khaasatan soomaalida annaga aan la shaqayno waa dad aad u mashquulsan marar ma wakhtiga ay u helaan caruurta iyo iyo la shaqayntooda xagga waxbarashadana aad bay u yorta wasiirka waxbarashada dowladda kenya george magoha ayaa u muuqda inuu ku adkaysanayo go'aankiisa ku aadan manhajka cusub kaasoo ah in manhajkan uu ka dhaqangalo guud ahaan dalka oo dhan inkastoo dhowaan laga dhursugayo go'aanka maxkamadaha kenya ee ku aadan manhajkan kaasoo ay dacwad ka gudbiyeen qaar ka mid ah waalidiinta dalka kenya oo ka soo horjeeda manhajka c b c khadar maxamuud xareed v o a nairobi
weli waxaad la socotaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a idinkaga mareysa magaalada washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka oonan ugu idiin soo gudbiyo kule inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka shan iyo tobankii bishan sebteembar waxaa heshiis saddex geesood oo dhinaca amniga wada galay dalalka maraykanka u k iyo austraaliya heshiiskan oo la siiyey magaca okas oo ka kooban xarafaha hore ee saddexdan dal ayaa qoraya in dalka austraaliya laga caawiyo inuu samaysto maraakiibta gujiska ee nukliyerka ku shaqeeya maxay haddaba tahay baahida keentay isbahaysigan cusub austraaliya se maxay u doonaysaa inay gujisyo hesho waa kan doctor axmed cali yuusuf oo cilmiga tamarta ku takhasusay kuna sugan gobolka texas ee dalka maraykanka waa mahadsanta heshiiskan sidiisa waa heshiis u dhexeeya ama dhex maray saddexda waddan sidaad carabku ku dhufatay australia maraykanka iyo u k markaa aragto awoodda chinaha oo isballaarinaya oo run ahaantii hub fara badan oo noocaan oo kala ah soo bandhiga waayadan ayaa waxaa muuqda inay cabsi weyn ay jirto dhanka australia sidaa daraaddeed australia haddii ay maraakiibtan usta hesho waxay noqonaysaa waddankii toddobaad ee yeesha hubka noocaan ah sidoo kale cabsida kale oo jirta waxay tahay dhankaasi bacifiga nato wax macnaha saameyn fara badan kuma laha marka xoogag fara badan oo culufaysi hor leh oo ay abuurayaan maraykanka iyo china maraykanka iyo ingiriiska iyo australia ayaa mid hore sida la saadaalinayana ingiriiska maadaama uu isagana ka mid yahay faransiiska iyo european culufo kale ah waxaa dhici kara inay mustaqbalka kusoo biiraan marka laga tago contractan iyo waxyaalahan dhaqaalaha ee runtii saameyn weyn ku yeelan doono marka ujeedadii ugu weyn waxay tahay cabsi badan oo china oo koray kobac xoog leh laga qabo in australia ay runtii awoodeeda ay kordhiso technologiyadan ku cusub adduunyadan ah oo markii ugu horreysa maraykanka uu la wadaago waddan ahayn ingiriiska ay helaan waxaa ku kallifta cabsi weyn oo laga qabo dhanka china cabsida laga qabo dalka shiinaha ma aha mid milatari oo keliya ee waxaba la odhan karaa waxaa ka sii xoog weynta dhaqaale sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii ayuu shiinuhu daboolka ka qaaday mashruuc uu siiyey magaca hindisaha suunka iyo waddada kaasoo loo soo gaabiyo b r i oo ah mashruuc aad u qara weyn sida uu sharxayo profesor xuseen warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhigay jaamacadda calgary ee dalka canada maxamedow horta mashruucani waa mashruucu shiinuhu aada iyo aada ugu dhaato oo laba kun iyo saddexdii iyo tobankii ayay bilaabeen oo ay ugu talagaleen inay isku xidhaan kaabayaal adduunkao dhan inay isku xidhaan toddobaatan waddan inay isku xidhaan ugu talagaleen markii dambena distoorkooga ayaabay ku darsadeen markii uu ninkan hadda madaxweynaha c bin uu noqday distoorka xataa lagu dara wax laga leexan kara ma aha laba kun iyo toddoba iyo tobankii baa lagu daray marka waa jidku wuxuu leeyahay laba faraaq buu leeyahay ka hore wuxuu ka soo bilaabmayaa dabcan xeebta shiinaha magaalo fuuzu la yidhaahdo ayuu kasoo bilaabmaya ka dhulka marayaa wuxuu dabeetana tegayaa kazaakhistan buu marayaa iraan buu marayaa turkiga ayuu marayaa griiguu marayaa halkaasuu mooska ka galayaa jarmalka ayuu xataa soo marayaa inkasta weli siyaasadii aan la hubin usteria magaaladii rotterdam ee xogaha caamka ahayd buu magaranaysaa soo birayaa halkaa ayuu kasoo galayaa venice oo magaranaysaa talyaaniga halkaa ayaa waxay ku kulmayaan kii soo marayay xeebta oo isla magaaladii aan sheegay ee fuzuu kasoo bilaabmaya oo laakiin xagga xeebta soo maraya vietnam soo maraya pacific oceanka iyo indian oceanka isku soo xidhaya singapore buu haddana soo marayaa wuu ka soo boodayaa indonesia ayuu soo marayaa indonesia maruu ka soo tago wuxuu tegayaa markii hore waxay doonayeen inuu indiya soo yaro maro laakiin indiya yaro xanaaqsan hadda marka waxaa laga yaabaa inuu ka boodo oo magaalada colombo ee siralanka uu maro dabeetana halkaa uu ka galo bakistan oo lacag badan ay geliyeen oo lixdan bilyan oo dollar ay geliyeen oo gawaadar magaalo la yidhaahdo magaalo xeeba ayuu tegaya halkaa ayuu dabeetana ka soo geli africa oo uu kenya oo durba waxay ka dhisayaan shiinuhu magaalada laamu ay ka dhisayaan ayuu soo gelayaa dabeetana wuu ka boodayaa soomaaliya weli kuma jirta talada ah wuxuu u boodayaa jabuuti jabuutina waa kuwa iskuba dhis xirayba railway ka sameeyey jabuuti iyo u dhexeeya ma garanaysaa ethoobiya dabeetana waxay yidhaahdaan wuxuu u yar leexan doonaa dhinaca ogaadeen iyabay ku qoreen ay ujeedaan dee qaybta magaranaysa soomaalida ah ayuu leexan doonaa halkaasuu dabeetana ka geli doonaa suways kanaalkii turkigu dib u gelayaa halkaasuu venice ka gelaya magaalada bunduqiya la odhan jiray magaranaysa talyaaniga ayuu halkaa isku xidhaya marka waa barnaamij noocaasa lacag badan baa ku baxaysa oo laba afartan iyo toddoba bilyan oo dollara bilyankiina waa kun milyan oo ogow waxaa lagu qiyaasay dad badan oo research ku sameeye waxay yidhahdeen haddii ay dhacdo arrintaasi adduunka wax weyn buu kusoo kordhinayaa oo toddoba dhibic hal trilyan ayuu dhaqaalaha adduunka kusoo kordhinaya oo loola jeedo toddoba dhibic hal kun oo bilyan loola jeedo mashruuca waxay doonayaan shiinuhu in dhameeyaan laba kun iyo afartan iyo sagaalka sanadkaas oo wax weyn ugu fadhiya shiinaha oo ah san boqol guuradii kasoo wareegtay markii waddanka shiinuhu uu samaysmay ayaa magaranaysa ay dhammaynayaan sannadkii laba kun iyo tobankii ayaa ahayd markii shiinuhu uu kaalinta labaad ka riixday dalka jabaan marka laga hadlayo horumarka dhaqaale ee dunida dadka dhaqaalaha oo durasa ayaa sheegaya in dalka maraykankana uu cidhidhigkaas lamida ku hayo haddaba inta in la-eg ayay arrintaasi run tahay waxaa la yidhaahdaa waa su-aal horta aada u wanaagsan weeyaan anuu shiinaha waan tegey runtii oo cilmibaarisna waan u yar tegey khudbadan oo kasoo jeediyo waddanan qirsanahay in uu maraykanka gaari doono ama dhaafi doono waxaa lagu qiyaasaa markii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ilaa wuxuu ahaa waddanka koob iyo tobnaad dhinaca dhaqaalaha adduunka ama g d b da waxa loo yaqaano maantana waa ka labaad oo maraykankunbaa ka horeeya xataa haddii la yidhaahdo loo arjasgareeyo lagu yar miisaamo wax iibka lacagtu waxay goynayso isagaaba ka horeeyaba la yidhaahdaa xagga wax soo saarka oo ma garanaysaa marka dhinaca wuu ku soo dhow yahay dhinacii military ahaana waxoogaa hadda waa layar laga yar baqaya inuu ku soo dhowaado laakiin dad bana waxay yidhaahdaan oo khubari waxay yidhaahdaan waa iska ma garanaysaa wax weyne kuma soo kordhayo shiinuhu hadda sidii hore ugu socon maayo beri siyaasadoodii ahayd inaan hal qof laga badinin aanu dadku wax ka badan dhelin ayaa dhaawacday oo dad waa waddan gaboobaya ayay yidhaahdaan oo laba kun iyo shantii shan iyo tobankii bay ka baxeen bay ahayd siyaasaddaas laakiin wax badan kama bedelaysa bay yidhahdaan hase ahaatee maraykanku weli wuu ka baqayaa oo arrintan suunkan iyo ay yidhahdeen suunka iyo jidka ay yidhahdaane barnaamijka b r i ga haddan ka hadlaynay aad buu uga baqayaanoo waata uu isku keenay maraykanku jabaanka iyo australia uu isu keenay ee uu yidhi labayo laba kun iyo sagaal iyo tobankii aan samayno waxay u bixiyeen blue dot network oo ah xeebaha midoob aan isku xidhaynaa buluuga ah ayaan isku xidhaynaa ay leeyihiin laba kun iyo toddobaalabaatan iyo kowdan haddee dibba u kulmeenoo waxay yidhaahdeen waxaan dhisaynaa waxay yidhahdeen ugu tilmaameen build back better world oo ay leeyihiin yacni adduunkii baan dib u wanaajinaynaa marka saddexdoodaas aada isku yar kaashada oo waxoogaa ma garanaysaa doonaya inay kusidaan laakiin meesha lagaga horeeyaa ee weli uu soo gaari laayahay ee ma garanaysaa runtii hadda uu soo gaarlayaanan odhanine meelaha hadda uu maraykan shiinuhu ku gilgilayo waa latin america waa koonfurta maraykanka oo markii hore uu maraykanku iska lahaa iyo africa oo hadda uu dhaafay shiinuhu uu dhaafayba maraykankii marka markaas kuwaa loo eego africana ay tahay wadamada ugu koraya dhinaca xagga koriinka ugu fiican ee dadkooguna dhalinteer yahay dhinaca khatar bay ku jiraan baa la odhan karaa maraykanku haddaba waa kuwee dalalka africa ee uu shiinuhu culayska saaray dhinacaas wadamo badan ayuu shiinuhu gashadaa maalgelin sameeyey oo ay ugu weyn tahay runtii shan wadan baa la yidhaahdaa baa korka baa la yidhahdaa etoobiya ay ka mid tahay south africa ka mid tahay kenya ay ka mid yihiin tanzania xataa ay ka mid tahay nigeriana ay ka mid taho nigerianka sanadkii laba kun iyo sideed iyo toban sideed iyo tobankii toddoba bilyan reelway maraya xadiid maraya oo magaranaysa isku xidhaya ayay ka samaynayaan lagos iyo magaranaysa magaalo canon la yidhahda udhexeeya marka lacag badan buu geliyo lagu tilmaamo hadda maalgelinta uu ku sameeyey shiinuhu africa waa boqol iyo toban bilyan oo dollar halka maraykanku uu ka yahay afartan toddoba bilyan oo isagu hoosba usoo dhacayo laba kun iyo afar iyo tobankii maraykanku wuxuu ahaa ilaa toddoba toddobaatan bilyan buu ahaa kan kalena wuxuu ahaa waxaan afartana gaarsiinaya waa isdhaafeen labadii marka shiinihii ee soomaaliya maadaama east africa uu wax badan gashanayo oo magarasa b r i gaas xataa uu soo gelayo meesha la dhahdo kenya oo etoobiyana dee maalgelin xoogla uu ku leeyay wadamada ugu badan ay ka mid tahay waxaa laga yaabaa markaa haddii inaanu inaga dulboodinay heshiisan samaysano oo dekedaheenna aan dhisno inuu shiinuhu laftigiisu uu ku samayn karo cilmibaarisaan u samaynay soomaalidana beri hore anagu guddiga iyaga dhaqaaluhuna waan ku talinay in dekedaheenna la dhiso shiinahana lala kaashado laguna xidho kaa ka imanaya gawaadarka ka imanaya bakistaana lagu xidho ayaan ku talinay isla markaa adoo waxaan ku talinay balina maraykankana laga cadhaysiinin maadaama uu mucaawinada ugu badan xagga xuquuq bini-aadanka iyo waxaana uu ina siiyo militarigana laakiin weel banka oo meesha nala joogay laftigoogu kamay xanaaqin markaan arrintaa ku talino waxay yidhaahdeen annagaaba mashruucan b r i ga ahee shiinaha wax ku darsanay bay yidhaahdeen weel banku marka arrintaasi wax gefax ma aha bay yidhaahde shiinuhu uu waxyla dhisayo sidaynu hore u soo xusnay maraykanka iyo u k waxay dalka australia ka caawinayaan dhismaha gujiska dalka australia ayaa heshiiskaas la mida horey ula galay dalka faransiiska kaasoo aad uga cadhooday isbeddelka australia ku yimid haddaba la garay doodda faransiiska oo isagoo halkaasi ku xoolo beelay waxaase iyaguna heshiiska niyadjab ka muujiyey dalalka ku jira midooda yurub haddaba waa maxay doodda dalalkani maxaase niyadjabka keenay mar kale doctor axmed cali yuusuf oo ku sugan gobolka texas ee dalka maraykanka way ka niid jabeen sababtoo ah run-aantii shaki iyo tuhum fara badan ayaa waayadan jiray oo runtii eurubiyanka waxay ujeedaan maraykanka wuxuu rabo inuu markiiba ku degdegayo run-aantii waxay aada iyo aada uga niid jabeen falkii uu ka sameeyey afghanistan ama ka bixitaankii isagoo aan kala tashan iyo run ahaantii waxaa kaloo jira eurobianka ma xitaa wadanka u k dhexdiisa prime minister prime ministerka hore wadanka u k theresa may run ahaantii inay house of commonka ama aqalka baarlamaanka ay ka sheegtay cabsi inay jirto haddii chineesku uu tallaabooyin qaada ka dhan ah taiwan inay ingiriiska iyo wadamo badan saameyn doonto lugaha inay la galaan xurguf horle aysan diyaar u ahayn marka cabsida noocaasaa jirta iyo iyagoaan la isku hadleyn karin marnaba maraykanka marka sidaa daraaddeed waa garan kartaa iyaga laftigooda ay u xirmeen inay ciidamo samaystaan ka madaxa banaan maraykanka iyo waxyaala badan oo aan la ogeyn iyo sidii culusaysigan uu u saameyn doono mustaqbalka ma cadda weli dadka arrimaha istaraatiijiyadda eega ayaa qaba in tallaabooyinkii maraykanku ciidamada kagala soo baxay dalalka bariga dhexe iyo afghanistaan amaba uu ku dhimay kuwii joogay dalalka yurub ay tahay inuu doonayo inuu ku hor joogsado shiinaha oo dhinacyada dhaqaalaha iyo milatarigaba aad ugu horumaraya dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay ujeeddada ka dambaysa heshiis dhinaca amniga oo ay wada sexdeen dalalka australia maraykanka iyo u k intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna kusoo dhowaada mid ka mid a heesaha aanu xaawo idinku talagalay
heestaasi ayaa dhegaystayaal daawadayaal ugu dambaysay idaacadeydii caawa iyo dunida inta haddii laydhahdan dib uu kulmi doono anigoo maxamed cabdiweyne kaga tegaya sidaas iyo habeen wanaagsan